بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وبهذا كان لصو شيغي درتيسي أما سببتيسي يمكن waxaa suurtoobaysa dafcu maa kii difaaciisii ahbata sugay u sugay humaaga haadaa kan kaasoo almuftari kii ku been abuuranaayay ahaa ama kii been abuuranaayay ahaa lilaahi alla u sugay tacaala sareeya oo min sifaati naqsi ah sifaadkii naqsiga ku jiray ah difaaciisii ayaa kana ku suurtagalayaa fa yuqaalu waxaa la odhanayaa alxusnu murugta iyo walbukaa'u oyhinta iyo waljuucu gaajada iyo alcatashu haraadka sifaatu naqsin naqsi sifaaddiisi waaye sifaadoo nuqsaan ah ku jirta oo naqsi ah waay sifaad oo naqsi ah waay munaafiyatun waxay diidaysaa anfinaysaa likamaalihi alla kamaalkiisa ayay anfinaysaa fatakuunu waxay ahaanaysaa marka muntafiyatan midka anfoomtay can illaah alla haggiisi maadaama ay tahay sifaatu naqsin oona anfinayso alla kamaalkiisi idan allah hee sifaadkiisii waxaa laisku ogaa inay yihiin sifaatu kamaal tan waxaa waaye waa sifaatu naqsin isma qabanayaane allah way ka anfoomaysaa oo way ka reebtoomaysaa lama sifaynaayo laguma sifaynaayo wa wa yuqaalu waxaa loo dhahayaa loo dhahayaa ayda ku noqoshe alaklu waa cunista waa shurbu cabitaanka wax cabidde mustalzimun mid walba wuxuu laasimsanayaa lilxaajati baahi qofku ha cunaaya muxuu cunayaa inuu baahan yahay kana cabaaya muxuu baaha muxuu u cabayaa inuu baahan yahay idan in allah lagu sifeeyo gaajo waa naqsigo idan in allah lagu sifeeyo cadashi waa nuqsaan idan waa caddaha walxaajatu waa walxaajatu xaajadii baahadana naqsun waay waa naqsi wama stalzama kii laasimsiday annaqsa naqs laasimsidayna wahuwa kaas naqsun waay wax allaala wixii naqsi laasimsiday ayagana waa naqs waay wa yuqaal waxaa la dhahayaa aydaa ku noqoshay alkabidu beerka waalmaciddatu caloosha walamcaau mindhecrada aalaat اlakli cunitaankii qalabkiisii waay waa qalab washurbi iyo cabitaankii qalabkiisii waay meeshii wixii lacno lagu dejinaayey waay meeshii waxa cabo lagu shubaayo lacabo lagu shubaayo waay wاlmunazahu kan laga nasihaayo can اlakli cunitaan xaggiisii laga nasihaayo washurbi iyo cabitaan xaggiisii laga nasixayana munazahun waa mid laga nasixaayo waay can aalaati daalika kaas aalaadkiisii iyo qalabkiisii xaqiisii waa laga nasixayaa waa laga nasixayaa waay ayb wa ama alfaraxu faraxii asaga markii hore dad u xujaysanayey adiga farax baad sugaysaa bilaa tashbiih soo maahan anigana xusun waan sugayaa bilaa tashbiih maxay ugu dhegan tahay u dhahaaya soo maa laakiin kiis muxuu noqday mid naqsi ah kanna mid kamaal ah kaasaa kala geynaya marka wa ama alfaraxu faraxi miya iyo wadaxiku daxiki miya iyo walgadabu gadabki miya iyo wanaxwuhaa saddexdaas wixii la mid ah fa hiya ayaga sifaatu kamaalin waaye kamaal sifaaddiis waaye laa naqsa wa naxwihaa maha maxaa ka mid ah sida sifatu alcajab iyo keyrkeed sifatu alcajabi iyo keyrkeed fasifa hiya ayaa taasi sifaatu kamaalin waaye laa naqsa wax noqosaana fiiha dhaxdoodii kuma sugna ee falaa tanfii ma anfoomayso canhu waay allah xaggiisii kama anfoomayso waaye haddii marba noqosaan aan ku jirin alla xaggiisii kama reebtoonayso oo kama anfoomayso laakiin kuwii kale aad isku sifaynaysay waxaa ku jiro naqsi haddii naqsi ku jirana alla waa ka anfoomaysaa sidaas warka laakinahaa hasiyashe ayada sifaadani laa tumaahilu uma dhiganto maa kii oo yatasifu ku sifoobaayay bihi maaga almakhluuqu makhluuq ku sifoobaayay oo minhaa sifaadan ah ee uma dhiganto waayo minhaa sifadan xaggeeda kuma dhiganto makhluuqe waa faraxaya soo ma waa qoslaya waa caroonaya waa yaabaya dhammaantoodii ee makhluuqa ku sifaysan yahay sifaatu naqsina maa sifaatu kamaal wey hasi yeeshee uma dhiganto tan alleh tan makhluuq waay maxaa yeelay asaga uma dhigmo makhluuqiisii wasifatu tatbacu almawsuuf fainahu alle subxaanahu nasixinaaye laa kuf-a mid u dhigmo lahu asaga uma sugna walaa samiya mid la mid ah asaga uma sugna walaa mila mid u dhigmo asaga uma sugna waay intan dhammaantood waa mutaqaarib almacnaa mutaraadif falaa yajuuzu ma banaana haddaba an takuuna inay noqoto xaqiiqatu daatihi alla daatadiis xaqiiqadeeda ka xaqiiqati shay-in shay xaqiiqadiis inay la mid noqoto ma banaana shaygaasoo min dawaati lmakhluuqiina ka mid ah makhluuqaadka daatooyinkood walaa xaqiiqatu shayin shay xaqiiqadiisiina ma banaana inay noqoto min sifaatihi alla sifaadiisa ka mid ah ka xaqiiqati shayin shay xaqiiqadiisa inay la mid noqoto oo min sifaati makhluuqiina ka mid ah maxaa yeelay liannahu alleh laysa min jinsi makhluuqaati ka mid maaha liannahu alleh laysa huwa alla min jinsi makhluuqaati makhluuqaadka jinsigoodii ka mid maaha isku jinsi ma ahan lalmalaa'ikati malaa'igta jinsigoodii ma aha wala alaadamiyiina aadamiyiinta jinsigoodii jinsigoodii la mid maaha wala asamaawaati jinsigoodii ma aha wala kawaakibi waayo kawaakibta iyo xidigihii wax la midka ah ee jinsigoodii maha allah wala alhawaa'i howiyaalka ama hawada jinsigoodiina maaha wala alarad dholalka jinsigoodiina maaha walaa kayra daalika oo min almakhluuqaati oo lamid maaha allah tabaaraka wa tacala ilaa ma shiibahayo marna meel ka shiibahaya oo dhigmo ma jirto balse yuclamu iska badaaya waxaa la og yahay anna xaqiiqatahu xaqiiqat allah ilahay xaqiiqadiisii can mumaahalati shay-in hee shay u dhigmadiisa xaggeedii xaggiisii shaygaasoo min almawjuudaati mawjuudaadka ka mid a abcadu way abcadu abcadu maxaa min hayt liraaq خبر ايه ايه خبرتها هي ها ها انا ورجع bari culamuhaa loog waxaa la og yahay anna xaqiiqatahu xaqiiqat allah ilaahay xaqiiqadiisii can mumaahalati shayin shay mumaahaladi u dhigmataankiis xaggiisii min almawjuudaati ka mid a abcaduu inuu yahay mid hee ugu fogaasho badan min saa'iri lxaqaa'iqi xaqiiqooyinka intoodii kale xaqiiqooyinka baaqaqoodii intoodii kale iyo xaqiiqada alle inay kala fog yihiin way haddahay waa la ogyahay wax warana kama taagna maxaa yeelay lianna alxaqiiqiyatayni labada xaqiiqo idaa tamaahalataa haddii ay isku dhigmaan cala alwaaxidati hal dusheed jaaza dhasaha lianna alxaqiiqatayni labada xaqiiqo idaa tamaahalataa markay isku dhigmaan jaaza waxaa banaanaan lahaa cala alwaaxidati mid mid hal mid dusheed maa kii ayaa banaanaan lahaa yajuusu huwa maa banaananayo cala alukhraa labada xaqiiqo haddii isku dhigmaan hee hal dusheed waxaa ku bannaan midda kale wixii dusheeda ku bannaan waayo wa wajaba waxaa waajibi lahaa lahaa xaqiiqadaasi maa wixii oo yajibu lilukhraa midda kale u waajibayo wamtanaca waxaa reebtoomi lahaa calayhaa dusheed ma yamtanicu cala alukhraa midda kale dusheeda wixii ka reebtoon fayalzamu marka waxaa laasimayaa arrinka markay marka saas noqoto an yajuusa inuu bannaanaado cala alkhaaliqa lii khaaliqaha dushiisii alwaajibi binafsihi nafsidiisii mid waajib ahayd jiritaankeed maa ka ee ku bannaanaan lahaa yajuusu ku bannaananayay humaaga cala almakhluuqi makhluuq dushiisii makhluuqa solmuxdati lasoo dariyey wa an yahbuta inuu sugnaado ayaa bannaanaan lahayday lihadii tan almakhluuqi makhluuqan ah lihaada kan almakhluuqi ah maa wixii yahbutu sugnaanayo lilkhaaliqa lii khaaliqaha sugnaanay fayakuunu marka wuxuu noqonayaa ashayu shaykii alwaaxidu hal ah waajiban inuu noqdo mid waajib ah binafsihi nafsidiisii hayra mawaajibin binafsihi hadan ah mawjuudan mid mawjuud ah macduuman ah wa haadaa kana jamcun waa jamcin bayna naqiidayn in la jamciyo ma dhici kartaa maya shayga inuu noqdo waajib alwujuud iyo inuu noqdo mumkin alwujuud fii anin waaxidin ma dhici kartaa ma jirto macduumi mawjuud fii anin waaxidin ma dhici kartaa maya jamc bayna naqiidayn waa taas waa soo marray ma banaana idan isma shiibahaan makhluuqi iyo khaaliqiisi ama khaaliqi iyo makhluuqiisii waayo faslun fi lqadari washarci wuxuu ku saabsan yahay fasalkaani qadarkii iyo sharcigii faslun kan waa fasal fasalkaasoo fi lqadari qadarkii dhexdiisii washarci sharciga dhexdiisii ku sugan way ku saabsan waay fada qadarkii dhexdiisii iyo sharcigii dhexdiisii ku saabsan yahay waa qeybtii labaad kitaabku ku koobnaa qeybta hore badnayday wixii inta ka dambe iisoo qabo waay waa kooban yihiin waa gaaban yihiin insha allahu tacaala idan qeybtii labaad kitaabka ku koobnaa ayaa waay ayuu ahaa qeybtii hore fi tawxiidi ayuu ahaa qeybtana fi lqadar sharci waayahay qeybtan marka waxaa waaya fi lqadari iyo wa sharci oo waxaa waaya markii lasoo koobu noqonayaa ifraad ullaahi tacaala bilxukmi alkowniyi wahukmi asharciyi ayaa laga wadaa alqa fi lqadari washarci waxaa laga wadaa ifraad اllahi tacaala bاlxukmi اlkowniyi wاlxukmi aلsharciyi ayaa laga wadaa ilaahay in loo keliyeeyo xukunka kowniga ah qadarka waaye iyo xukunkii sharciga ah oo sharciga waay in loo keliyeeyo idan markaasi rumaynteedii in ay noqoto waajib sida soo socoto saasaa laga wadaa alqadaru qadarka taqdiirullaahi waaye tacriifkiisu waay alqadaru qadarka tacriifullaahi taqdiirullaahi dheh allah qadaradiisu waaye tacaala sareeye limaa kii uu qadaray kaana ahaa horay iyo wamaa kii uu qadaray yakuunu ahaanaayo yakuunu hee ahaanaaya waa azalan horay uu ahaa wa abadan weligiisiina ahaanayo haddana horayna waa u ahaa weligiisina waa u ahaa alazalu yakunu fi lmaadi waalabaduna fi lmustaqbal horayna waa soo marnay alabadu alazal waxaa la wadaa waxaa waa yakunu fi lmaadi waalazalu yakunu fi lmaadi azal wixii hore a laga wadaa walabadu yakunu fi lmustaqbal abadna wuxuu anayaa fi lmustaqbal ayib waliimaanu iimaanka rumaynta oo bilqadari la rumaynaayo axadu arkaani aliimaani iimaankii arkaantiisii mid ka mida waaye arkaantaasoo asittati lixda ah allatii taas oo bayanahaa rasuulullaahi rasuulka alle caddeeyey sala allahu calayhi wacala aalihi wasalama lijibri lijibriila waaye jibriil uu caddeeyey xiina waqtigiina caddeeyey sa'ala jibriil su'aalay hu nebiga cani liimaani waaye iimaan xaggiisa ka su'aalay markii uu caddeeyey fa qaala wuxuu dhahay nebiga an tu'mina billaahi inaad rumaysid waaye iimaan ma rabtaa haa an tu'mina billaahi waaye ko rugnigii koowaad waaye wa malaa'ikatihi billaahin waxaa soo galay waan dhaqaana soo ma inta soo galayso inta kaa adiga haa billaahi afar kow ah biwujuud illah biwliyat illah bismi asbaati birububiyat waaye iyo wa malaa'ikatii malaa'igtiisiina inaad rumaysid waaye iyo wa kutubii kutubtiisii wa rusuli rusushiisii walyawmi maalintii alaakhiri dembe iyo wa tuumina inaad rumaysid waaye bilqadari qadarka khayri khayrkiisii wa sharihi sharkiisii waaye kaasoo nebiga u caddeeyey jibriil mid ka mid arkaantii lixda ah ayuu ka mid yahay shantii kale midkii lix ugu awaayo waliimaanu rumaynka oo bilqadari la rumaynaayo washarci la rumaynaayo min tamaami aliimaani iimaanka taam ahaanshadiisuu ka mid yahay birububiyati illaahi la rumaynaayo tacaala sareeye tawxiid rububiya ka mid yahay alqadar iyo washarci maxay ka mid yihiin min tawxiidi arububiya waayo tawxiid rububiyati illaahi maxaa yeelay waa ficil waay alqadar maxaa waay waa ficlu llahi soo ma ilahay ficilkiisu walficlna waa tawxiid rububiya waay idan tacriifkiisa maxaa la yihahdaa tawxiid rububiya ifraad llaahi biafcaalihi ilahay in loo keliyayo afaacilshiisi keligiisa waay idan tawxiid rububiya waa soo galaya waayahay wax ogaan karana malaha qadarka allena isaga mooyaane sida daraad waxa la yihahdaa alqadaru sirullah walqadaru sirullah qadarka waa ilaahay sirtiisiiba uma muujiyo dadka ma ogaan karaan markay dhacaan ayay ogaan karaan keliya dhicitaankiisii ka hor wax ogaan kara ma laha walqadaru sirullah waaya sidaa daraaddeed waa adag yahay waa sacab wax badanna dad badanna waa ku dhaceen waliimaanu rumaynta bilqadari la rumaynaayo waa sharci la rumaynaayo min tamaami aliimaani ayuu ka mid yahay min rububiyati illaahi tacaala waliliimaani iimaanku wuxuu leeyahay ay u sugnaaday bilqadari la rumaynaayo maratibo waaye waliliimaani iimaankii u sugnaaday bilqadari la rumaynaayo maratibo martabooyin waaye عقيدة الوسطية waxaa ku soo maray شheekh الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه inuu qiiminay marka hore darajatayni لكuli daraja hee martaba laba martaba inuu qiibsamayso markaas waxay isku noqonayaan afar soo ma dhammaan hal hal uu sheegay marka isaga musanifka raxmat ullahi alayh afar maraat buu sheegay laakiin laba martabo markii uu laba darajo markii uu sheego ayaa u sheegayay darajo kasto laba martabo laba martabo iyo laba martabo markuu isku daray maxay isku noqonayaan afar sidii ku imanayso inuu iimaanka afar martabo leeyahayna maxaa u daliil ah tatabuc adilati waistiqraa'iha tatabuc adilati waistiqraa'iha waan waxaa waay wuxuu ka mid yahay min taqriibi alcilmi sharciy waay min taqriib alcilmi asharci waay waxyaaba la qiibinaya haddaad aragto daliil gaara markaasi afartaasi ama waxyaabaas la qiibinaya hal hal u tusin aysan jirin adilid lagala soo qaadanayo waxaa loo sameynaya maraatibtaas looga samaynaya iyo tiradaas maxaa looga samaynayaa taqriiban ama min taqriib alcilmi alsharciyi almartabatu lulaa martabada koowaad aliimaanu rumayn waaye bianna allaha alle tacaala sareye qad calima inuu og yahay bicilmihi cilmigiisii ku og yahay cilmigaasoo la zaliyey loo nasbeeyey azalin hadda soo marnay alabadiyi loo nisbeeyey muxuu ku og yahay maa wixii kaana ahaaday horay uu ahaaday iyo wamaa wixii yakuunu ahaanayo hadda kadib ahaanayo waay oo sidii culimmada ay dhahaan maa ka calima maa kaana wamaa yakuunu wamaa lam yakun low kaana kayfa yakuunu da waay min saqiirin wa kabiirin inuu og yahay wax yar iyo wax weyn dhan wa daahirin wa baatinin inuu og yahay mimaa kii ah yakuunu huwa maa ahaanayo min afcalihi alla afcaashiisii waay ilahay afcaashiisii wuu og yahay oo masa facali makhluuqaatihi ah makhluuqaadkiisii afaashoodii ah waa og yahay waayahay alla afcaashiisiina uu og yahay wixii horay u ahaa wixii hadda kadib ahaanayo makhluuqaadkiisiina afcaashoodii waa og yahay wixii yar iyo wixii weyn wixii daahira wixii qarsoon kulli ilaahay waa og yahay tabaaraka wa tacaala cilmiga alba waas waa in la ogaado martabada koowaad taas inay tahay waajib inay tahay rumaynteedin waay aliimaanu bicilmi اllahi tabaaraka wa tacaala ilaahay in cilmigiisii la rumeeyo oo ku cilmi leeyahay bima kaana wama yakun wama lam yakun low kaana kayfa yakun waa kaas mid ayib almartabatu haaliثa ahaaniya martabada labaadna aliimaanu rumayn waayo in la rumeeyo bianna allaha alle tacaala sareeye kataba inuu qoray fi lawxi lowxi dhexdiis waayo calima koo waay cilmi waayo uma kataba aas tartiibtaas aliimaanu rumayn waayo bianna allaha alle tacaala sareeye kataba inuu qoray fi lawxi looxi dhexdiis waayo inuu ku qoray loox looxaasoo almaxfuudi la ilaaliyey lowxulmaxfuud ee daliil oo tafsiilkiisii badan ku imaaday wixii uu yahay ma laha ay dhaheen culimmadu inuu ee la ogaado maaddadiisii ama ballaciisii ama xajmigiisii ama kalarkiisii wax nas ku yimaaday ma laha inuu jiro in la rumeeyo waajib way laakiin maadadiisi iyo kalarkiisi iyo xajmigiisi iyo balciisi iyo wixiis waxaas dhan in la ogaado shardi ma aha waaya looxii almaxfuudi la ilaaliyey waay looxii almaxfuud waa la ilaaliyey maxaa laga ilaaliyey can ataqyiir waay bedelid in la bedelo waa laga ilaaliyey waay ataqyiir bedel ayaa laga ilaaliyay lama bedelo wixii ku sugan e yamhu llahu maa yashaa wayusbitu wa cindahu cinda cumul kitaaba lama bedelo kan la bedelay ke way kan biaydi lmalaa'ika ku sugnay soo ma nuqsaan iyo ziyaado lama ku samaynayo labada muxuu ku qoray marka lowal maxfuudkaasi maqaadiira kulli shayin shay walba hee maqaadiirkii qadarkiisii ay ku qoray shay walbo qadarkiisii oo la kulmaayo oo ku qoray xataa taquuma ilaa ay ka dhacayso ka istaagayso saacatu saacadda qiyaamo famaa min shayin shay ma jiro kaana ahaaday horay uu ahaaday ow yakuunu ahaanayo hadda kadib ilaa hadduu jiraba wahuwa shaykaasi maktuuban waay mid la qoray waaye waa qoran yahay muqadaron waa mid la qadaray waay waa qadaran yahay qabla an yakuuna shayga ahaanshihiisii ka horba waa qornaa waa qornaa waay waa qadarnaa waaya sidaasi waaye waa qoran yihiin waxaan qornayn maba laha yaa qoray marka alla maa qoray maya qalamkaa qoray qalamkaa la amaray inuu qoro waana qoray wa daliilu haatayni labadan daliilkood almartabatayni martabada labada martaba maxay yihiin martabat lcilmi iyo martabat lkitaaba hee fii kitaabillahi ku sugan yahay daliilkoodii tacaala saree iyo wa fii sunnati rasuulihi ku sugan yahay sala allahu alayh waala alihi wasalama labadaas daliilkooda wuxuu ku sugan yahay kitaabka allah ayaa ku sugan yahay iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam saxiixga ah ama alkitaabu kitaabka miya fa minhu min alkitaabi u ka mid ahaaday fa minhu maxaa laga fahmaya aad inay daliiliisu badan tahay laakiin qaar ka mid ah tabciidi wa فمنه كتابك يو كمي داده قول الله دلكيسي تعالى سره ألم تعلم نيوه ميادن أغين أما النبي محمد أدك ميادن أغين أن الله ألا يعلم إنو أغيه ما وهي وفي السماء كسغا في السماء جنس السماء وأشي وإستغرقه سماوي قرطن وي في السماء سماوي كوحي لحظوه كسغا إلهي إنو أغيه إي والأرض أشنو جنسية أو سماء طلول قرطن وي wixii ku dhacsoon ilaahay inuu og yahay miyadan ogeyn inna daalika kaas samaawooyinka iyo dhulolka ku dhaxsoon in la ogaado hee fii kitaabin uu ahaaday kitaab dhexdiis niyaho kaa fii kitaabin uu ku sugan yahay inna daalika kaas oo kitaabka ana kaas in kitaabka lagu qorana yasiirun waa mid fudud waaye cala allah ilaahay korkiisa u fudustahay wax culays kuma ah inuu wixii isaga og yahay kitaabkaasi lagu qoray e waa wax sahlan waaye wax walbaba in kitaabka lagu qoro waa wax sahlan walusma cilmiga daliilkiisa abay ana laa yaclamu maa fi الsamaaءi waalardi kitaabada daliilkeedana abay ina dalika fi kitaabin waay idan labadaba waa kan iwa qowlu la dalkiisii way wacindahu alla agtiis keligeed ayuu ku sugnaaday mafaatixu lgaybi qeybka furiyaashiisu furyaalka qeybka alla agtiis keligiisa ku sugan yihi meel kale ma jiraan waay mafaatixu lgaybina waa khamsun hal aayada lagu jamciyey yaa sheegi kara in allaha cinda ilmi saaca oo yunazil lgayb oo yaclamu maa fi larxaam wamaa tadri nafsu maadaa tagsi waqda وما تدري نفس بأي أرض تموت أو عشان تقصى صربة إن الله عنده علم الساعة كو وينزل الغيث لو ويعلم ما في الأرحام سدح وما تدري نفس ماذا تكسب غدا نفر وما تدري نفس بأي أرض تموت شن فرواية ميت كستو فروحي سينا ها محو فروحي هاي ميت كستو فروحي mid kasta muxuu furu yahay mid wuxuu furu yahay hee saada qiyaam maxay fur u tahay eed waa furay soo maa wixii ay shantan furay wixii ayaga ka dambeeya ayaa furu u tahay mid kasta wixii asiga ka dambeeyey ayaa furu u yihiin waayahay saacadda qiyaam maxay fur u tahay lil aakhira soo maa haye laba kan labaad maxaa miftax labaad ha wa yunazil lgayb aydka maxau furan yahay ya ilmadar labo saddex lama fil arxaam ay furay tahay kitaabka sharax waa qabana yaa haysta laga rabaa shanta berin saan u sheegaayo shantaba haye ma haysta adig maya qofkas kitaabka haysta laga rabaa kitaabkan shara sharhiisa qofki haysta adaa laga raba shanta wixii mid kasta u furu yahay adigoo soo xifdinaysid wa cindahu alla agtiisa keligeed ayay ku sugan tahay mafaatixu ama agtiisa ku sugan yahay mafaatixu lgaybi qaybka horiya hashiisii oo shanta ah laa yaclamu ma ogaanaayo haa mafaatixdaasi ilaa huwa alla mooyaane cid kale ogaan karta malahan haye wayaclamu ilaahay wuxuu og yahay maakii ayuu og yahay filbari ku sugan iyo walbaxri ku sugan wamaa tasqutu ma dhacdo min waraqatin warqad ma dhacdo min waraqa waa faacil waay faacil majruur awligii ma aragteen minta silata waa tawkiid ah min waraqatin waraqatun ilaa haddii uu dhacdana yaclamu ilaahay wuu og yahay haa warqadaas waa ogyahay walaa cabatin habadna ma dhacdo fii dulumaati اlardi dhulka ee muqdiyaashiisii wixii ku dhexdhacana alla mooyaane cid kale ogaan karta ma jirto waay dulumaat lardi shan waay yaa laga raba dhammaantood adina kitaab sharax waa qabanaha yaa haysta kitaab kale oo kitaabka haysta laga raba yaa kale haysta a kitaabka ma haysta sharaxiisa yaa haysta haye maxamed kamaal adaa laga rabaa a dulumaat lardi shan waay shantaa laga raba adi haye walaa radbin wax qoyana ma laha ma jiraan walaa yaabisin wax qalalana ma jiraan ilaa haddii oo jiraanba fii kitaabin ay ku sugan yihiin kitaabkaas oo mubiinin cilmi iyo kitaabo daliilkeeda xaggee way marka aayaddan kaga sugan tahay daliil oo idin soo maha wayaclamu maa fi lbari walbaxri wamaa taskutu min warakatin laa yaclamuha walaa cabatin fi dulumaati lardi ilaa yaclamuha walaa radbin walaa yaabisin he ilaa fi kitaabin mubiin ilaa fi kitabin mubiin maxay daliil u tahay kitaabadii waay wa ama asunatu sunada miya fa minhaa min asunati ee kami ayuu ka mid ahaaday qawluhu ilaahay nabig nabiga hadalkiisii sal alay waslam ayadoo naftirkeed waa badan tahay fa minhaa laga fahma sooma fa minhaa min asunati ayuu kami ayuu ka mid ahaaday qowluhu nabiga hadalkiisii sala allahu alayh waala alihi wasalama kataba allaahu ilaahay waa qoray maqaadiira alkhalaa'iqi khalaa'igda maqaadiirtooda ilaahay asagaa qoray goormee uu qorehe qabla an yakhluqa asamaawaati samaawooyinka abuuridoodii ka hor waay iyo walardi walarda dheh dhulalkii abuuridoodii ka hor waaye bikhamsiina alfi sanatin biqadri khamsiina alf sana waay konton kun sino qadarkeeda ee ka hor waay iyadoo ka horeysay wilba qaala ilaahay wuxuu dhahay marka nebiga dheh qaala nebiga wuxuu dhahay waa carshuhu carshullaahi ilaahay carsigiisii cala almaa'i biyaha dushooda u ahaaday marka waa qoran yihiin kitaabadiiba ee kitaabadii waa la sheegaye cilmigii daliilkiisa hagee kaga jira yaa fadiina keeni kara aad maysan cilmi kuma qorano kataba allahu maqaadira khalaa'iqi qabla an yakhluqa asamaawaati waalarda bikhamsiina alf sana qaala wuxuu dhahay waa carshuhu cala almaa'i akhrajahu muslimun fii saxiixihi can cabdillahi bni camrin maasir radi allahu canhu hadda kitaabada waa la sheegay waa ku caddahay soo maan waa qoray waay hade waa qoray mayda ku qoran tahay waa qota kataba waay kitaabadii waay laakiin cilmi yaa la rabaa maysan cilmi ku qorana waxaa la qoraya waxaa cilmi loo leeyahay waay dalaaladiis marka waa dalaalatu aliltizaam soo ma dalaalatu aliltizaam waay sax xadiidkan waxaa laga qaadanaya dalil loo daleysanaya inuu carsiga iyo ee qalamka inuu horeeyey carshiga adilada loo daliishanaya kamid ahay khilaaf waa ku jira laakiin se raaja saxiixsan waa inuu carshiga horeeyey waayo hadda biyo waa ka horeeyey qalamka carshigii qalamka ayaa horeeyey carshigo biyihiio qalamka yaa horeeyey biyaho sidaas khilaaf waa ku jira laakiin sidaas ayaa xoog badan waraba midka oo qalamka ugu horreeyey dhahay way awilayaan way awlayaan muxadisiintu way awlayaan warawa albukhaari sharx sharxan waa qabanaya ka faa'idaysta warawa albukhaari bukhaari ayaa wuxuu wariyey fi saxiixihi min xadiidi imraan ibni xuseynin radi allahu canhu ana nabiya nabiga sal alla alay wasalam kaana allahu ilaahay wuu ahaaday walam yakun shayun qablahu waxaase ka horeeyin ma laha allah ilaahay subana subxaanahu wa tacaala waa alawal falaysa qablahu shay waay huwa alawal falaysa qablahu shay wa kaana carshuhu carshu llaahi allah carshigiisana wuxuu ahaaday cala almaayi bihi dushoodii uma kadib khalaqa wuxuu abuuray allah asamaawaati samaawooyinkii waalarda ay abuuray wa kataba ilaahay waa qoray fi dikri ay fi lawxi lmaxfuudi kula shayin ku qoray dikrigi maysan sheegaya lawxi lmaxfuud laga wadaa lawxi lmaxfuud ku qoray kitaabadii waa tana cilmigii awa ahe dilaalat iltizaam وروى الإمام أحمد وحوري والترمذي من حديث عبادة بن سامت رضي الله عنه قال إنه رهي سمعت وأن مغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هل ورنايو إن أول ما شيء كان أهريو خلق الله إلى بري القلم أوريتانك مركوا نسبي واي ماها هي حقيقي ما هي دينا ديت كان يقول يا كمدا إن أول ما شيء كان أهريو خلق الله إلى بري القلم واي فقال مركز سأل وحوري اكتب قرب inuu carsigo horeeyey haddii dhee loo daliisanayo kama hor imaanayo kan uktub qoro waaye qaala markaas wuxuu dhahay rabbi qalamkii waay rabbi yaa rabbi rabbihayow wama aktubu maxaan qorayaa qaala ilaahi wuxuu dhahay uktub qor maqaadiira kulli shayin shay walbo maqaadiirtiisi qor xataa taquuma saaca ilaa saacadda qiyaamo ka qumayso ka istaagayso waay wawacdiidun hasanun asagana kitaabadii waa kana cilmigana bidalaalati liltizaam waay almartabatu ahaaliatu martabada saddexaad aliimaanu iimaan waay rumayn waaye bimashii'ati illaahi alla mashii'adiisii in la rumeeyo tacaalaa sareeye wa annahu calima uma kataba uma shaaa mashii'adii waay wa annaha ana almashii'ata mashii'adana caammatun inay tahay mid guud ah fii kulli shayin shay walba dhacdiisii caam ku ah famaa wujida lama helo mawjuudun mid mawjuuda lama helo walaa cudima lama waayo macduumu min macduuma min sagiirin mid yar ah wa kabiirin mid weyn ah wa daahirin mid muuqda ah wa baatinin mid qarsoon ah fi samaawaati lagama helo waalardi lagama helo ilaa bimashii'ati illaahi mooyaane caza qaalib ahay wajalla weynaaye sawaan waa waxaa siman kaana ahaya daalika kaasiniyahow min ficlihi ficlillaahi ahaya tacaala saraye ama mase min ficli makhluuqaatihi ahayabaa hee ilaahay isaga doonay caam waaya waana ijmaaca muslimiinta o dhan saasay isku waafaqsan yihiin oo hal kelimo muslimiinta isku waafaqsan yahay ayaa jirta oo ijmac ah kelimo oo ijmac ah oo mashii'ada ku saabsan tusinaysaa jirta yaa keeni karaa haya ha ya mashiida inay qaybsamayso qaybsamin ayib taas maxaa waaye maa shaa allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun waay ijmac waay soo ma kelima ijmaca waay muslimiinta o dhan isku waafaqsan yihiin maa shaa allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun waay hadda kon abyadees waa soo mari soo ma imam shaafici oo nisbaynaayo maa shaa allahu kaana waman lam yasha lam yakun almartabatu araabica martabada afaraad aliimaanu rumayn waaye maxaa la rumaynahe bikhalqi illaahi ilaahay abuuritaankii aas abuuray wax makhluuqaadka abuuraayo waay bikhalqi illaahi abuurista ilaahay way tacaala sareeye iyo wa annahu nalaale khaaliqu kulli shayin shay walba mid abuuray inuu yahay min sagiirin mid yar ah hagiiska ahaaday wa kabiirin mid weynba wa daahirin mid muuday wa baatinin midna qarsoonba waay iyo wa anna khalqahu khalqallaahi ala abuuri abuuritaankiisii abuura abuuridiisii shaamilun inay tahay mid shamlinayso liacyaani haadihi tan acyaanteedii taas almakhluuqaati ah iyo wa sifaatihaaba iyo wamaa wixii yasduru soo fulaayo canha can ilmakhluuqaati xaggooda ka soo fulaayo way oo min aqwaalina qolkaad yaa abuuray allah iyo afcaalihi ah iyo iyo afcaalin eh afcaal ah ficlida addoomaha samaynaya abuuray allah waay iyo wa aahaarin raadad ah wixii ayaga raada samaynayaan raadad ah samaynayaan wixii ayaga samaynayaan ah ka dhashay wixii ayaga sameeyeen ka dhashay ah dhisaska oo kale mijidkan hadda raad waay soo ma athar waay soo ma muxuu athar usi yaa athar u yahay ficil makhluuq sameeye waay soo ma ficil makhluuq ayuu raadu yahay ficil makhluuq ma waay waa isaga dhisay waxyaabahan saa sameeyey waxaan samayntaasi waa ficil makhluuq way soo ma ficil makhluuq ficil makhluuq raadkiisa way soo ma marka yaa abuuray marka raadkan ficil makhluuq ah allah yaa abuuray allah yaa addoonkii alla abuuray ficilkiisa alla abuuray qolkiisa alla abuuray raadkiisana alla abuuray waay dhammaantoodii waaye intaasi dhammaantoodaba asaga yaa abuuray waaye wadaliilu haatayni almartabatayni wadaliilu haatayni labadaan daliilkood almartabatayni ah qowluhu alla hadalkiisii waaye tacaala sareeye allahu alle khaaliqu kulli shayin shay walbo allihii abuuray waaye allahu khaliqu kulli shayin shay walba allih abuuray waay aayaddan qola aad daliishanaysa masale u daliishanayaan maxay tahay qola ay daliishanaysaye hahe adiga way ya masalatu khalq alqur'aan yaa way qolada daliishanaysa muctasilada iyo ashaacirada iyo jahmiyada qaar ashaacirada qaar kamid ah jahmiyada kulli waxay daliishanayaan qur'aanka inuu yahay makhluuq way see u daliishanayaan allahu khaliqu kulli shayin haddii yidhahda qur'anka waa soo galaya sax wa way daliishanayaan ayib maxaa loogu jawaabaya kolle kolle waa waxaa waye caam uriida bihi caaman maqsuus way caamun maqsuus caam maqsuusa way maxaa laga wadaa wixii alle kas qur-aanka ka soo horay ayaa caam ku tahay maqsuusna waxaa laga soo reebaya qur-aankii ama caaman uriida bihi alfusuus caam loola jeedo gaar ahaan khaas way waa la dhahay maxaa ka soo reebaya qur-aanka inuu khaaliq aan ahayn ee makhluuq aan noqonayn agee laga soo reebay aayadda aayadda laga soo khasisay aayadda alaa lahu alkhalqu walamru amarka maxaa waay marka qur-aanka waay inuu amarka qur-aanka yahay maa u daliila ee qur-aanka laftirkiisa inuu makhluuq uu yahay amar uu yahay la raba daliilkiisa cabdiraxmaan ya dalika amru la anzalu ilaykum sah waa la dhihi karaa maxaa kale ka mid ah wakadalika waxayna ilayka ruuxan min amrina wa huwa yalle calaa kulli shayin shay walbo wakiilun waay lahu lilaahi alle keligiisa u sugnaaday maqaaliidu samaawaati samawooyinka keedadkoodii waay iwal ardi dhululka waay wa qowlu ilahi dalkiisii way alladii allaha soo lahu keligiisa u sugnaaday mulku samaawaati samawooyinka mulkigoodii wal ardi dhululkaba waay walam yattakhid aan samaysanin waladan walad waay oo walam yakun lahu shariikun aan u sugnaanin fi lmulki mulkigii wa khalaqa abuuray kula shayin shay walba abuuray faqadarahu gadaray taqdiiraa khalqiga iyo hee xagee ku jirta aayadda hore horta martabada saddexaad maxay ahayday mashii'a martabada labaadna khalqi soo ma allahu khaaliqu kulli shay wa calaa kulli shay wakiilu lahu maqaaridu samaawaati wal ard xagee kaga jirta markii mashiidii abuuritaankii allahu khaaliqu kulli shayin waybe aaway mashiidii ya wax ma abuuraayo loo sugo doono mooyaane idan waa dalaalatu iltisaam aladi lahu mulku samaawaati walardi walam yattakhid walad walam yakun lahu shariikun fi lmulki wakhalaqa kulla shayin faqadarahu taqdiiran saasa lamid tahay waayahay meeshan iskaala imaana wakhalaqa kulla shayin abuuray faqadarahu taqdiiran waa qadarka iyo abuuritaanka taqdiirka wayaaya horreeyey abuurka waa dambeeyeyba soo ma cilmigii wax la gadaraayo ayaa horreeyey abuurkan waa dambeeyey meeshan tagdiiran waxaa lasoo horreysay kula shayna khalaqa kula shayna hadda meeshan soo hormarseeyo faqadaraw tagdiiran la dhahay heesa lagu jamcinayana ha may adiga hadda ku weydiiyey ugu waydiiyey inta kale waa ku su'aalay musalmiya haye taqdiim iyo taakhiira ku sugan tahay waa la yidhahdee ama taqdiirka meeshan lagu sheegaayo wa ee jaclu shay calaa qadrin mucayanin dhahayn culamadu jaclu shay calaa qadrin mucayanin shayga in la yeelo qadar gaar ah si mucayana loo yeelo ee laga wadaa qadru jaclu shayi calaa qadrin mucayanin iwa qowlu ilahi dalkiisi wallahu alla khalaqakum waa idin abuuray isaga khalaqa waa abuuray kum idinku waaye isagaa idin abuuray iyo wamaa tacmaluuna waxay samaynaysaanba iyo camalkiin waa la yidhahday maada masdar in laga dhigo walam yakhluq ma abuuraayo allah ma abuurin dheh shayan shay ma abuurin ilaa bimashiiyatihi mashii'adiis mooyaane liannahu maxaa yeelay alle tacaala sareye laa mukriha qof waa ku qasbaayo lahu alla uma sugnaanin likamaali mulkihi way iyo wa tamaami suldaani qaala allahu ilayhi wadhahay tacaala sareye mubayinan hal wadaynayo anna ficlahu ficilkiisi bimashiiyatihi inuu ku xihan yahay wayafcalu llahu ilahi wuxuu samaynayaa hee maa yashaau qof waa ku qasbaya ma laha wixii rabo samaynayaa cid wax ku qasbaysa ma laha wa qaala ilahi wuxuu dhahay allah waliyabsudu wuxuu fidinaya risqa risqiga liman qofkii yeesha asaga doona yaqdiru wuxuu ku ciriirinaya idii doonana id hee asaga ku qasbaysa ma laha wixii doona u samaynayaa wa qaala wuxuu dhahay wa qaala wuxuu dhahay allah mubayinan asagoo caddaynayo ana ficla makhluuqaati makhluuqaadkiis ficilkooda bimashiiyatihi inay ku xidhin tahay doonitaankiisii liman qofkii shaaa doonayo minkum idin ka mid ah an yastaqiima inuu toosnaado he falyastaqim waay ha toosnaado wamaa tashauna ma doonaysan idinka ilaa an yashaء allah ilahay markiu doono mooyaane rab اlcaalamiina idan mashiiئaة makhluuqi mucalaqaة mutacaliqaة bimashiiئaةi اkhaaliqi waay faqaala ilahi wuxuu dhahay walow shaء allahu ilahi hadii uu doono lahaa maqtatala aladiina kuwii ismay degaaleen min bacdi ma kuwaas ka dambeeyey min bacdi ma kii gadaashiisii way jaclahu timaadahum ayaga albayinaatu xujooyinkii cadcaddaa walaakin ikhtalafuu hasi yeeshee way iskhilaafeen fa minhum ayaga ayuu ka mid ahaadeen man qof oo aamana rumeeyey wa minhum ayaga ka mid ahaadeen man qof oo ka fara gaaloobay walow shaaa allahu ilahay haddii isagaan dooni dooni lahaa dheh maqtatalo ismay degaaleen walaakin allah hasi yeeshee allah ayaa yafculuhu samaynayaa moo yuriidu wixii isaga dan lee doonahayo ayuu samaynayaa wixii rabo dame samayn allah tabaraka wataala والقدر لا ينافي الأسباب القدرية أو الشرعية التي جعلها الله تعالى أسبابا الله سبحانه وتعالى